halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo soddonka mitirban hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysaa waa subaxnimo isniina bisha juunna waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamka waxaa wadajir idiinku soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan
waa nin walaala qarnigan labaatan iyo koowaad inuu hantidiisii lagu tabaraco oo dhaqaalaha badan ka samaynayay laakiin waxaan dhahnay kondishinka markabka waa in wax laga bedelaa walaal waayo hadda maanta waxaa markaba kor saaran toban marawaxadood oo dadka naqaska maaragtay hawada siinhayay oo aan dad yamaniyiina ka soo barinay ayaan maanta ilaa hadda dul saaran kaasi waxa uu ahaa qunsulka cadan ee soomaaliya u fadhiya axmed suudaan oo ka warramaya xaalad farsamo oo haysata markabkii dhowaan uu ku tabarucay ganacsada soomaaliya si loogu soo daabulo qaxootiga soomaalide soomaaliyeed ee dagaalada yeman ka cararaya waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir oo ku sugan dalkaasi suudaan dalkaasi south africa iyada oo la sheegay in loo diyaarinayo qabashada maxkamadda i c c inkastoo warar kalena ay ka soo horjeedaan dimuqraadiyiinta madaxweyne obama oo iyaguna ka biyadiidsan heshiiska ganacsiga xorta ah ee madaxweynuhu ku taageerayo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
maraykanka ayaa ku biira wadamada ku baaqaya in south africa ay xirto madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir oo loo haysto dacwad muddaba soo taagneyd oo ah dembiyo dagaal iyo kuwo bani aadanimo isagoo halkaasi u tegay inuu ka qayb galo shirka madaxda afrika afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo lagu magacaabo john kirby ayaa sheegay in inkastoo maraykanku aysan qayb ka ahayn wadamadii saxiixa ee axdigii rome ee maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c haddana inay si weyn u taageerayaan in qof walba lagula xisaabtamo dembiyada xasuuqa iyo kuwa dagaal ee uu galo waxay maraykanku ugu baaqeen dowladda south africa in ay ka hor istaagto madaxweyne albashiir inuu dalkeeda ka baxo i c c ayaa ku eedeysay master albashiir toban dembi oo uu ka mid yahay xasuuq dembiye dagaal iyo dembiye ka dhana bani-aadanimada isagoo ciidamada dowladda iyo kuwa carabta ah u hubeeyey una diray gobolka daarfuur si ay cagta u mariyaan kacdoon ay kooxa ka bilaabeen daarfuur labadii kun iyo saddexdii shalay oo xad ahayd ayaa xaakim reer koonfur afrika ah waxa uu amray in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka hor istaagaan albashiir inuu ka baxo dalkaasi ciidamada dalka kenya ayaa sheegay inay dileen koob iyo toban xubnood oo ka mida ururka al-shabaab xili ay weerar ku qaadeen xero milatari oo ay lahaayeen al-shabaab axaddii shalay waxaana warku intaasi ku darayaa in laba kale oo askarina ay ka dhaawaceen afhayeenka milatariga maraykanka colonel adhahdee afhayeenka milatariga dalkaasi kenya colonel david obanyo ayaa sheegay in ciidamada kenya ay weli baadi goobayaan qaar kale oo ka mida maleeshiyaedka al-shabaab oo ay aaminsan yihiin inay ku dhuumalaysanayaan kaymaha waxaa kaloo warku intaasi ku daraya in ciidamadu ay soo qabteen hub kala duwan oo ay ku jiraan saddex iyo toban ka mida qoryaha ak ka loo yaqaano shan gantaal iyo weliba qoryaha darandooriga u dhaca iyo agab kale oo milatari dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman ayaa ku sii socda magaalada jeneva ee dalka switzerland oo ah goobta lagu qaban doono shirka wadahadalada maalinta beri ah furmaya shirkaasi ayaa lagaga wada xaajoonaya qalalaasyaha dalkaasi ka socda shirkan oo isniinta maanta ah furmi doona ayaa waxaa hirgelinaya qaramada midoobay oo markaasi iskugu keenaya xuutiyiinta shiicada ah iyo dowladda madaxweyne cabdirabbi mansuur alxaadi oo isagu baxsad ku maqan xuutiyiinta ayaa bishii februari la wareegay gacan ku-haynta caasimada iyo xarumaha dowladda xilligaasi oo madaxweynaha iyo kooxdiisuna ay u baxsadeen dalka sacuudiga milatariga dalka maraykanka ayaa sheegay inay bilaabeen duqaymo dhinaca cirka oo ay ku beegsanayaan kooxda argagixisada ah ee alqaacido xidhiirhka la leh ee ku sugan dalka liibiya dowladda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in duqaymaha dhinaca cirka ee maraykanku ay ku weerareen meelaha ay ku sugan yihiin ee kooxdaasi in lagu dilay mukhtaar bil mukhtaar oo ka mid ahaa hogaamiyaha kooxdaasi xagjirka ah kuna sugnaa bariga dalka liibiya balse ilaa haatan warkaasi may xaqiijin bentagonka maraykanku colonel steph warren oo u hadlay gaashaandhigga maraykanka wax tafaasiila kamuu bixin howlgalladaasi iyo meesha ay ka dhaceen toona wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hore u shaacisay in ciddii soo qabata belmukhtaar oo ah hogaamiyaha kooxdaasi alqaacide ee liibiya ku sugan in la siin doono shan milyan oo dollar waxaana lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii argagixisee lagu qaaday algeria sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii oo lagu dilay toddobiiyo soddon qof oo saddex ka mid ihi ay maraykan ahaayeen subaxuna aagsan dhegaystayaal halka ay wararkaasi idinka imanayaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qunsulka soomaalida ee cadan axmed suudaan oo ka mid ahaa dadkii iyagoo la socday markabkii uu ganacsadaha soomaaliyeed ku deeqay oo boosaaso geeyey dad ka badan laba kun oo qof ayaa wuxuu ku baaqay in wax laga bedelo hanaanka qaboojinta hawada markabka oo uu sheegay in dad ay ku neef qabatoobeen qunsulka oo la soo xidhiidhay v o weda ayaa wariyaheenna maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey sababta uu la soo xidhiidhay v o e iyo arrimaha uu rabo inuu ka hadlo
ha bismillahi raxmaan raxiim walaal horta waxaan hogaaminhayay markabkii uu ninka walaalkeen oo ganacsadaha ku tabarucay oo loogu talagalay in lagu soo daadguray qaxootiga soomaaliyeed dalka yemen ee ku xanidnaa marka runtii markaas markab kaargoob uu ahaa markii aanu mukala tagnayna hadee dhibaatooyin badan oo marka hore annaga qorshahaan loogu jirin ayaa nala soo gudboonaaday oo ah haddii dadkii markii ay markabkii kusoo xoomeen ayagoo badbaadin raba in hadda dadkii meeshii ay ku dhibaatoodeen ay ku neef qabatoobeen ku kululaadeen aanu ay khasabtay duruuftii inaanu u qeyra dhaansanno dhammaan qeybaha kala duwan ee ka taliya magaalada mukalla dad badan looga looga daadgureeyo maaragtay sheega ambalasyo sidaasna hadda ay nooga hareen kuwii kale oo aan soo qaadnayna runtii markii aanu soo gaarnay magaalada boosaaso la raad subaxnimadii hore ilaa toddobaatan ku dhow la jiifiyey isbitaalada magaalada boosaaso ee kala duwan marka waxaan rabaa hana halkan ka caddeeyo in aniga iyo agaasimaha oo mas-uulka aynu hogaaminta markabkan inaanu halkan ka cadeyno inaanu iska casilnay hogaaminta xilkaas haddii aan wax laga bedelaynin shuruudaha ee conditionka ama xaaladda markabka si ay aysan dhibaatada hadda dhacdoo kale aysan u dhicin wa waa gartay marka cidda idin wakiilatay inaad markabka dushiisa fuushaan oo dadka aad la socotaan oo ilaa soomaaliya aad soo gaarsiisaan yay tahay waxaa noo wakiishay anagu waxaan nahay mas-uuliyiin dowladda federaalka ah waxaanan ahaa qunsulkii guud ee magaalada cadan dalka yemanna runtii siiba gobolka koonfureed baan u xil saarnaa dadka ku nool iyo jaalada ku noolna aad baan u aqaanay sababta keentay waaye maaragtay inaan mas-uul laiga dhigo inaan hogaamiyo markabkaas layguna daro agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska prime ministerka maadaama lugta aan ogolaangala on leeyahay dadka aan xaaladooda markasta aan la socday iidiyaha gudaha iyo dibaddaba aan ka hadlahayay ninkii dalbanhayana aan ahaa in dadkaas loo gurmado lasoo badbaadiyo axmed ugu yaraan ganacsadahan shaqo wanaagsan ayuu qabtay waxaad tahay mas-uul qunsulkii soomaalida ee yemen baad tahay soo ma habboonayn haddiiba sidaad sheegayso ay jiraan oo cillado uu leeyahay markabkan inaad isaga si toosa ula hadasho intii aad warbaahinta umarsiin lahayd hadal loo arki karo abaaldhac shaksi soomaaliyeed oo howl qaran oo muhiima qabtay ka dhana sanyahay kun iyo ko jeer san yahay waa nin walaala qarnigan labaatan iyo koowaad inuu hantidiisii ugu tabarraco dhaqaalaha badan ka sameynaya inuu shacabka soomaaliya ugu tabarraco waa ka mahad celinayna laakiin qofka asagoo wax ku tabarrucaya annagu maan dhihin hadda kama abaan la dhicin laakiin waxaan dhahnay conditionka markabka waa in wax laga bedelaa walaal haddii waxyaabaha farsamo u baahan yahay laga helo waxaan rajeynayaa inuu markaba shaqada sii wadan karo waayo hadda maanta waxaa markaba ka hor saaran toban marawaxadood oo dadka naqaska maaragtay hawada siinhayay oo aan dad yamaniyiina kasoo barinay ayaan maanta ilaa hadda dul saaran oo aan rabno dadkii laga sughayo inaan u celino marka waad dareemi kartaa haddaanan maraxadaas hataan heli lahayn inaan xataa dhibaatooda sii badan lahayd waana wax la qaban karo waayo haddaba bulshada rayidkaa baa jirta oo xabaabushay dadweyne badan oo soomaali dhaqaalahaysaa jirta waxyaabaha u baahan yahay farsamooyinka waa laga bedeli karaa hawshan waa sii socon kartaa annagana diyaar unahay inaan volunteer samayno wa waa gartay laakiin ganacsadahan markabkiibuu ku deeqay dadkiibaa lasoo qaaday isaga haddii uu hantidiisii iyo markabkiisii ku deeqay waxaan farsamada ah sooma habboonayn inaad dowladda kala xiriirtaan iyo shakhsiyaadka kale soomaalida gacan ka geysan kara oo aad tihaahdaan markabka walaalkan lagu deeqo waa inaan helnaa wax tasiilaad ahoo dadka dhiba- ku dhibaatoonaya een, caawiya intii aad eh, maaragtay eh, een, shaki iyo abuuri lahaydeen iyo iyo iyo iyo hadal ah inaad iska casilaysaan hawshii oo dhibaata jirto oo wixii aad ka dhigaysaan wax maaragtay aan laga soo kaban karin maya maya waa laga kaban karaa eh, shakina ma abuurayno arrin dhibna maahan Eh, markabkan waa laga faa'iidaysan karaa wax badanna wuu qaban karaa Eh, runtii annaka guddiyadii eh, dhaqaalaha aruurinayay oo isku magacaabay guddiga abaabulka iyo ama tabciinta qaxootiga waan gaarsiinay annaku xataa mukalla joognaan u sheegnay inaan dhaqaalo badan u baahan nahay oo loo baahan yahay markabkan maaragtay in conditionka hadda laga hagaajiyo halkan markaan midna waan la xiriirnay walaalkeen cabdi cali faaraxna waan nin khayr lahasiyo waan u sheegnay madaxda qarankana waan u sheegnay annagu marka waxaan rabnaa maadaama marka hore weli uu taagan yahay xeebta eh, magaalada boosaaso uu taagan yahay waxaan rabnaa inaan nala ku hadlayn oo aan qaadin mas-uuliyad darro wax ka imaan karan berrito marka waxaan rabnaa inaanu ah, door bidnay inaanu miidiyaha aan ummadda uga sheegno soomaaliyeed in markabka diyaar buu nool yahay war conditionkiisa waxa laga bedelo Eh, marka waxaan codsanaynaa in eh, dhaqaalaha soomaalida u aruurisay conditionkiisa wax laga bedelo la hagaajiyo qalabka ugu baahan yahay loo loo dhamaystiro kabacdina hawsha waa sii wadan karaa wax dhibaatana ma ahan marka waxa ugu badan ee hadda markabka aad eh, cilada ka sheegaysaan waa eh, xagga cimilada kuleelka oo markabka aanu lahayn hab qaboojiye dadka een, soo raacaya ee ee maatida ah ha walaal waxa weeye markabku male maruuxado male aarkudheeshina male wax naqaska ka saara male wax hawo fareesha siiya male marka waa dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyinka marka wixii aan anaku aan aan aan aragnay oo u baahan teknikaalkiina wax laga qabto inaan sheegno xaq baana lakugu leeyahay abaar baana lakugu leeyahay
kaasi wuxuu ahaa qunsulka soomaalida ee cadan oo ka mid ahaa dadkii la socday markabkii uu ganacsadaha soomaaliyeed ku deeqay ee boosaaso geeyey dad ka badan laba kun oo isagu ka hadlayay cilado markabkaasi ku yimid waxaana u waramayey maxamed colaad xasan
aroor wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkani waa v o a washington kulan madaxeedka midooda afrika ayay soo food saartay carqalado ka dhashay imaatinka madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir oo kulankaasi kaga qeybgalaya dalka south africa iyadoo markii uu soo gaaray magaalada johannesburg lasoo jeediyey inay dowladda south africa xabsiga u taxaabto master al-bashiir oo hore maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ay ugu jartay go-aan qabashaha oo maxkamadaasi lagu hirkeenayo sahre cidlo nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo soo jeedinaysa
madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir oo ay ka muuqato deganaan iyo isku kalsooni badan ayaa laga dhex arkayay sawirada madaxweynayaasha kale ee afrika balse waxaa la dareemayay guux badan oo ka taagnaa magaalada johannesburg iyadoo si hoos hoosa la isugu sheegayey inuu master bashiir soo galay qoolkii lagu xidhi lahaa maadaama uu maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee magaceeda loo soo gaabiyo i c c ay hore u soo saartay go-aan lagu soo qabanayo madaxweynaha suudaan dal kasta oo xubin ka ah maxkamadaasina uu awood u leeyahay inuu xidho haddii uu dalkooda soo caga dhigto madaxweyne al-bashiir ayaa lagu eedeeyey inuu xasuuq baan ka geystay gobolka daarfuur dalka south africana waa xubin ka mid ah wadamada ogolaaday maxkamadda i c c taasi ayaana ku riixaysa inay sharci yaqaano badani ku doodaan in madaxweyne al-bashiir xabsiga loo taxaabo anton du belesis oo ah agaasimaha macadka daraasaadka nabadda ayaa v o eda u sheegay in uu ku raacsan yahay south africa iyo kooxaha caalamiga ahba in la xidho madaxweyne al-bashiir The South African government is arguing that uh, the immunity provisions uh, or agreements that it has with the AU means that it does not need to comply with its obligations under the Rome Statute and the Security Council to arrest him. Uh, our view on that is that it should dowladda arrest- south africa waxay ku doodaysaa in heshiiska xasaanadsiinta amaba difaaca ay leeyihiin midowda afrika balse ay tahay in ay dowladda south africa u hogaansanaato sharcigii axdigii rooma ee golaha ammaanka oo ay xidhaan madaxweynaha suudaan aragtidayda waxay u muuqataa arrin aan sax ahayn balse dhinaca kale south africa sharci ayay u haysataa inay al-bashiir gacan geliso oo ay u gudbiyaan i c c maalintii shalay ee axaddii ayay maxkamadda dalka south africa waxay soo saartay amar ay ku mamnuucayaan inaanu madaxweynaha suudaan dalkooda ka bixi karin kadib markii uu soo galay ilaa inta la wargelinayo maxkamadii go-aanka ah sii qabashada soo saartay ee i c c balse ilaa hadda ma kala cadda inay xoog ku jujuubi doonaan yeyn kale madaxweynaha suudaan ayaa si la mida sida hogaamiyeyaasha kale ee afrikaanka u galay dalka south africa isagoo diyaarad gaar ah oo siday kaga degay saldhigga ciidamada cirka ee magaalada bretoria wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan ibraahim kanduur ayaa goor dambe oo shalaya soo saaray war uu ku sheegayo in madaxweyne bashiir uu dalkiisa dib ugu soo noqon doono xilligii horeba u qorshaysnayd in uu ka soo laabto dalkaasi marka uu dhammaado shirku ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa maraykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobeyba ku boorinaya inay taageeraan soo qabashada madaxweyne cumar xasan al bashiir hase ahaatee geesta kale waxaa jira culays ka imanaya midowda afrika oo hore u sheegay inay ku eedeeyeen maxkamadda i c c inay si gaara u beegsato madaxda afrikaanka waa kan qoraaga david hoole oo isagu aaminsan qadiyadda ay afrikaan badani ka taagan yihiin i c c
What the, uh, the AU should do, city en masse or, or bilaterally, is actually leave the ICC. It's, it's a dysfunctional court, it's not working properly. And, um, waxay I think tahay it's- inay midowda it should afrika be flawed.
qabtaan waxa weeyi With inay regards xaqiiqatan to isaga what baxaan South maxkamadda Africa i c should c do, again, I think it's waa actually pretty maxkamad aan clear, um, in shaqaynaynin terms of sidii the saxda ahayd UN uma Vienna shaqaynayso Convention on- on Diplomatic Immunity.
waxa ay tahay in saudi Any afrika ay sitting head of state samaysaana has sovereign waa wax immunity.
runtii iska cad waa inay raacaan axdigii qaramada midoobay ee shirweynihii vienna ee damaanad qaadayey dhowrsanaanta madaxda xilalka haysa iyo dhowritaanka diblomaasiyadda dhammaan arrimahaasi waa kuwo ku dulgadaaman madaxweyne albashiir iyo joogitaankiisa south africa balse ilaa hadda lama oga waxa ay natiijadu biyo dhigan doonto
sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isugu keena soo duuday halkaad kala socotaana waa v o a washington
toddobaadkan waxaa xoogaysanaya dadaalka la doonayo in lagu xoojiyo dadaalka lagu badbaadinayo qorshaha ganacsi ee madaxweyne obama kadib markii uu mudanayaasha xisbiga ay ku kala taageereen cod muhiim u ahaa ansixinta koongareska heshiiskaasi ganacsi haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda michael bowman falastiin axmed iimaan ayaa soo koobaysa
toddobaadkii hore waxaa la arkayay mudanayaasha dimuquraadiga oo ka soo horjeeda qorshaha ganacsi ee madaxweynahooda kongaresman peter divazio ayaa sheegay We can stop it here today and save halkan ayaanu ku joojin karnaa oo aanu ku badbaadin karnaana dhaqaalaha maraykanka layaabkaasi oo kalena mudanaha jamhuuriga ah paul ryan ayaa aqalka cad kula olog ah dagaalkan culus ee loogu jira meelmarinta heshiiskan ganacsi ee xorta ah The president has some work yet to do with his party.
madaxweynaha complete this waxaa weli process.
horyaala This isn't howl u over yet.
baahan in uu wax ka qabto si loo dhammeeyo qorshahan tani weli ma dhammaanin madaxweyne obama ayaa rajaynaya inuu ku qanciyo dadka ka soo horjeeda qorshihiisa ganacsiga xorta ah inay codkooda dhanka ogolaanshiyaha u bedelaan I urge those members of Congress who voted against trade adjustment waxaan ku assistance.
tirtirsiinayaa xubnaha koongareeska ee u codeeyey diidmada qorshahan ganacsiga xorta ah in ay qiimeeyaan una istaagaan shaqaalaha maraykanka dhanka bulshadana waxa uu aqalka cad muujinayaa weji geesinimo leh afhayeenka aqalka cad george ernest ayaa sheegay I certainly wouldn't rule out the ability of the Speaker of the House. to- anigu meesha kama saarayo awoodda uu u leeyahay afhayeenka koongareesku inuu jamhuuriyiin badan ku qanciyo in ay u codeeyaan wax ka beddelka heshiiskan ganacsi waxaa kaloo aanu aaminsannahay in aanu ku qancin karno dimuquraadiyiin badan inay u codeeyaan barnaamijkan taasoo qaar badan oo iyagana ka mid ah ay horay u taageereen isla markaana ay dhaqaalayahanadu sheegayaan inuu faa'iido ballaaran u leeyahay qoysaska dabaqadda dhexe ee guud ahaan dalkan maraykanka balse ilaa iyo hadda xubnaha dimuquraadigu waxay si adag ugu taagan yihiin mucaaradada heshiiskan la soo jeediyey ee ganacsiga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano t b p waxaana ay dib u ceshanayaan codadkooda heshiiska koongareeska rieg nolan ayaa isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay The time has come for Congress to say no to these agreements. The time has come to s- put an end to them.
waxaa la joogaa wakhtigii ay koongareeska maya dhihi lahaayeen heshiiskan waxaa taagan wakhtigii lasoo afjari lahaa heshiiskan waxay si sir ah uga wada hadleen faa'iidada heshiiskan ee dadka farakutiriska ah uu u leeyahay oo ah in jaranjarada xagga sare uun iyagu ay ka koraan waxa uu heshiiskani noqonayaa mid burburinaya riyadii ameerikaanka haddii iyo goorta wakhti kale cod loo qaadi doono heshiiskan waa mid u taalla afhayeenka aqalka koongareeska joe boner oo isagu taageersan ganacsi xor ah When America leads, the world is safer for freedom and for free enterprise.
marka ay maraykanku hoggaanka qabtaan dunida waa mid nabadeed xorriyad iyo curin ama hal abuur wanaagsan leh balse marka aannu hoggaankaas sii gabno waxaannu fursad siinaynaa oo aannu casuumaynaa in ay shiinaha dunida sharciyo u sameeyaan dhaqaalahooda taasina waa waxa dhaqaalaheenna iyo ganacsigeennaba geeska u riixay shaqaalaha howlgabka sii noqonaya ee maraykanka ayaa aad ugu ololeynaya ansixinta heshiiskan haddii aysan koongareesku ansixin heshiiskan sharciga heshiiskani waxa uu sii ahaan doonaa mid ku dhexan dhibma koongareeska waxaana uu noqonayaa qorshihii ugu weynaa ee dhanka ganacsiga ee madaxweyne obama in uu galayo xaraj uusan ka bixi karin
falastiin axmed iimaan ayay noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o eda michael bowman uu soo diray haatana waa ciyaarihii waxay falastiin ka wareysatay wariyaha v o eda isboortiga maxamuud mascade
maxamuud mascade waxaa si xiise leh u socdaa isreebreebkii koobkii qaramada yurub ciyaaro dhowrana waa la ciyaaray bal ka waran ciyaarihii ugu dambeeyey iyo sida kooxuhu ay u kala badiyeen
falastiin aad baad umahadsan tahay kuwii ugu dambeeyey ee habeenkii xalayhaa la ciyaaro iyo shala galab haddii aan fiiriyo groupka c oo kale oo ilaa iyo lix wadan ay loolameen waxaa kulanka ugu horreeyay saddex iyo eber ku badiyey wadanka ukraine oo luxemburg la ciyaarayay wadanka sbain iyo belarus oo wada ciyaarana hal iyo eber dirqi ah wadanka sbain ayaa ku badiyeen sidoo kale isla groupkaasi slovakia iyo medisonia oo wada ciyaaray labiyo hal waxaa ku badiyey wadanka slovakia groupka e waxaa iyaguna sidaasi lamida iska hor yimid oo fooda isdaray lix wadan iyadoo kulanka hore estonia aysan marino labii eber kaga badisay lithuania iyo switzerland oo wada ciyaarana switzerland ayaa labiyo hal ku badisay hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa ee groupka waxaa fooda isku daray slovenia iyo wadanka ingiriiska dabcan kulankaasi gool ayaa lagaga hormaray wadanka ingiriiska laba gool oo qeybtii dambe waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka la yidhaahdo jack wilshar wadanka ingiriiska udhalay u dheelayay waana labadiisii gool ee ugu horreysay muddadii faraha badneed uu qarankiisa u ciyaarayay gool bareeja ayaa slovenia dib ka keentay ciyaaryahan wayne rooney ayaa goolka guusha u saxiixay oo ingiriiska hadda groupkaasi ayagaa hogaaminayo ilaa iyo hadda lagama badin sideed iyo toban dhibcood ayay ku hogaaminayaan groupka g lichtension iyo moldovka wada ciyaaray hal iyo hal ayay ku kala tageen wadanka ruushka waa laga naxsado gurigooda ayaa hal iyo eber waxaa kaga badiyey wadanka austria sweden saddex iyo hal aya waxa ay ku qabatay wadanka montenegro oo golashaasi laba ka mida waxaa u saxiixa ciyaaryahanka caanka ee kooxdaasi ay ku duusho ee la yidhaahdo zlatan ibrahimovic sidoo kale mascade waxaa socda kobadda america oo dalka jili si xiisale uga socda sidee kooxuhu isku arkeen ciyaarihii ugu dambeeyey falastiin aad baad umahadsan tahay coba america dabcan maalintii khamiista ahayd ayuu ka furmay magaalada santiago ee wadanka chile ilaa iyo saddex groub ayaa kooxuhu u kulmayeen groupkii ugu dambeeyey ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray waxaadna moodaa falastiin ay koobkan in uu layaab iyo wacdare fara badan keenayo oo wadamo si badan wax loogaga filayay ayaa guulihii la taaban karay oo kale aan lagu arkaynin bilmatalan argentina oo maalintii sabtida dheeshay baraguay laba iyo laba bareejo ayay la gashay habeenkii xalay ahaana colombia oo wadamada lagu tirinayaba inay ugu fiican yihin ama koobkan qaadi kareen xidigaha ay wataan marka la eego sida falcao hemes rodriguez ninka kale la yidhaahdo martinez waxaa loo malaynayaba colombia inay noqon doonto kooxdii sanadka laakiin venezuela oo wadamada ugu liita lagu tilmaamayay ayaa banooni qurux badan oo layaab leh soo bandhigtay hal iyo eber ayaana lagaga naxsaday wadanka colombia brazil oo dabcan iyada la ciyaaraysa wadanka peru isla groupka c banooni qurux badan ayaa lala ciyaaray oo weliba in laga badiyo brazil waxba uma jirin hase ahaatee ciyaaryahanka naymar oo ah nin ay baalihiisa ku duulaan islamarkaasina kaftanka hadda macalinduunka uu ka dhigay ayaa goolna dhaliyey goolkii ugu dambeeyey ee guushana u baasay ciyaaryahan douglas costa oo ah inan yar oo ciyaarta dib ka soo galay marka falastiin koobkani meesha uu socdo iyo sida uu noqon doono cid garanaysa male laakiin wadamadii wax laga filayay waxaad moodaa inay sheekadu dhankooda ku xun tahay aadaa umahadsantahay maxamuud mascabde sidoo kale falastiin adaa mudan
markana kaalmihii suugaanta waa la aaweeyaa ninku aamin oo ku ixsaamay codka macaan ee fanaanka axmed naaji sacad codka macaan ee axmed naaji ayaana gabagabo ahay idaacaddeenna aroornimo waa zahre cidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.